halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha meyna waa sanadka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shirka markii uu gabagoobo kadib ay wakhti kooban wada hadleen
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur maxamed oo ah madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha soomaaliya oo ka warramaya kulan madaxweynaha soomaaliya la yeeshay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah soomaalida u tartamaysa xilalka kala duwan ee dalkan maraykanka iyo saamaynta soomaalida dhexdeeda ay ku leeyihiin hay-adda caafimaadka adduunka w h oo ku baaqaysa in la xakameeyo cudurka ebola oo lagu arkay dalka kongo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa qorsheynaya inay yeeshaan maalinta talaadada ah kulan deg dega oo ay kaga falcelinayaan gantaalihii balistiga ee ugu dambeeyey ee ay tijaabisay kuuriyada waqooyi ee riddada dheera howlgalka dalka urugway ee qaramada midoobe ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen maraykanka kuuriyada koofureed iyo jabaan milatariga kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in gantaalkan laga riday galabnimadii axaddii koonfurta gacanka pyonyan uuna socday shan boqol oo kilomitr kahor ka hor inta aanu soo degin oo aanu ku soo degin badda jabaan waxaana uu ahaa tijaabadii labaad ee gantaal ee toddobaad gudihii iyo kii tobanaad ee sanadkan ka falcelinta tijaabooyinka kuuriyada waqooyi ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu geeyey maraakiib dagaal badda kuuriya si loogu digo digniintana loo siiyo rajiimka dalkaasi si uu u joojiyo barnaamijka horumarinta hubka nukliyeerka laakiin wasiirka arrimaha dibadda rex talerson ayaa kasoo horjeestay fakarka ahin cadaadiska maraykanka ee kuuriyada waqooyi aanu shaqaynaynin muslimiin badan oo ku dhaqan dunida ayaa dhanka wanaagga kaga falceliyey khudbaddii uu madaxweyne donald trump haddii uu jeediyey raxaan isugu jira carab iyo hogaamiyaasha muslimka ah shirkii maraykanka iyo dunida muslimka ee ku qabsoomay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga halkaas oo uu trump muslimiinta ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada markii lagu guda jiray ololihii madaxtinimada ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa trump uu xusay in gebi ahaanba uu joojin doono inay muslimiintu soo galaan maraykanka balse axaddii ayuu hoosta ka xariiqay aragtidiisa xidhiidhka muslimka iyo baahida ah in ay si wada jira ula dagaalamaan argagixisanimada isagoo sheegay in la dagaalanka argagixisada uu yahay dagaal u dhexeeya wanaagga iyo xumaanta zalmay khaliilizaad oo hore maraykanka safiir uga soo noqday afghanistan ciraaq iyo qaramada midoobey ayaa sheegay in khudbadda madaxweyne trump ay abbaartay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee waajahay amaba haysta bariga dhexe iyo adduunka kuwaas oo ah hargagixisanimada iyo weliba xag jirnimada
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada riyaad ee caasimadda dalka sacuudi carabiya kula kulmay madaxweynaha maraykanka donald trump sidoo kalena waxauu madaxweyne farmaajo ka qayb galay furitaanka xarun lagula dagaalamaya afkaarta xagjirnimada oo markii shirka uu soo dhammaaday la daahfuray haddaba madaxa warbaahinta madaxweynaha soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac uga waramay kulamadaasi iyo kulan kale oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo amiirka dalka qatar
walaal cabdixakiin aada umahadsan tahay madaxweynuhu maanta duhurnimadii uu soo gaaray galabtan wuxuu ka qayb galay shirka dalalka islaamka carabta iyo iyo iyo maraykanka oo magaaladan riyaad caawa fiidkii lagu soo gebagabeeyey madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxaada fara badan oo dalalka islaamka iyo dalalka carbeed intaba ah waxyaabaha laga wada hadla ugu weynaana ajendahalka loo yimidna wuxuu ahaa un sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada waaya dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shirka markii uu gabagoobo kadib ay wakhti kooban wada hadleen waayahay cabdinuur haddaynu eegno dabcan madaxweynaha maraykanka oo kale haddii uu ka mid ahaa dadka ay kulmeen maxay ka wada hadleen oo ay isla falanqeeyeen runtii sidaan wada ognahay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay waddanku dagaal buu ku jiraa horeyna dagaal waa ugu jiray nimankan argagixisada ee al-shabaab iyo daacish iyo noocay doonaana baha sheegtaane magacay doonaan ha qaataane weerar bahalnimo ah oo maalin walba dadkeena lagu leynaya ku hayaan waxyaabihii ballanqaadyadu sameeyeen waxaa kamid ahayd madaxweynuhu inuu nolosha dadka soomaaliyeedna wax ka bedeli doono nabad la taaban karana waddanka uu ka dhalin doono muddo laba sano gudaheed ah dagaalka marka waktigaa qaadanayo soomaaliya keliya kuma filla waxaan u baahan nahay taageero caalami ah waxaan u baahan nahay inaan wadamada saaxiibadeena ah inaan la kaashano maraykankuna wuxuu kamid yahay dee dalalkaan isleenahay wax weyn buu idinkala qaban karaa la dagaalanka kooxahan argagixisada ah marka waxay ka wada hadleen un in kaalinta maraykanka uu arrintaa ka geysan karo kulankii yaraa ee madaxweynaha labada madaxweyne ee yeesheenna waxay ku lafagureen un sidii arrinta loo sii dardargelin lahaa dowladda maraykankuna horeyna waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay inay arrintaa waxweyn nagala qayb qaadan doonaan shirkii london hadda kasoo laabanayna laftiisa wasiirka difaacan kula kulanay marka dowladda maraykanku waxay noo muujisay in boqol kiiba boqol ay dowladda soomaaliyeed la garab taagan tahay taageero buuxda sidii looga adkaan lahaa qolada argagixisada waayahay ma shir gaara oo ay de si guud u wada yeesheenba mise wuxuu ka mid ahaa un shir duceedyada caadiga ah ee inta badan madaxda kala duwan ay goobta isku arkayeen ay ku falanqeynayeen waxyaabaha la xidhiidha mawduuca laga shirayay way si gaaray labadooda isu arkeen wakti kooban bayna sheekaysteen waayahay geesta kale haddaan ku weydiiyo madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiinta amaba madaxda goobta kula kulmay ee kala duwan waxaa ka mid ahaa madaxda wadanka qatar maxay ka wada hadleen madaxweynaha iyo mas-uuliyiintaasi amiirka qataraan sidoo kale uu madaxweynuhu la kulmay intii uu shirka socday wuxuu naga codsaday inaan casuumaad uu horey noogu soo diray ayaa jirtay dowladda qatar waxay kamid ahayd dowladahi ugu horreeya madaxweynaha ku casuumay inuu dalkooda booqdo laakiin nasiib umaana helin wuxuuna tiam buu nagu adkeeyey waxaanan waxaana rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socda inuu madaxweynuhu booqdo dalka qatar insha allah waxyaabaha ugu muhiibsane alaaba shirka inta badan madaxdii ka hadashay iyoloo mawaadiicda lagu falanqeynayay dhinaca ammaanka ugu badan saad aad uba carrabaabtay soomaaliyana hadday noqoto inay al-shabaab dagaal kula jirto iyo hadday noqoto arrimaha xasiloonida iyo ammaan darrada oo ay dadaal aada ugu jirto waxaa ugu weyne inta badan soomaaliya qorshayaasheeda ku jiray ka mid tahay wax ballanqaadiya ah iyo wax maxaan ku idhaahdaa qorshayaala iyo weliba wadahadallo xoogan oo arrimaha la xidhiidho imika la taaban karo oo intaa madaxweynuhu mas-uuliyiinta la kulmayey ay ka wada hadleen oo islamarkaana hirgeli kara ma sheegi karnaa kolley cabdixakiinow madaxweynuhu markii la doortay ilaa iyo maanta waxyaabaha ugu waaweyn oo uu ka shaqaynayay amniga ugu horeeya meelihii uu tegay iyo shirarkii uu booqday ama dala daris ha noqoto ama kuwa naga fog ha noqoto intaba waxyaabahan kala hadlayna waxaa kamid ahaa dhismaha ciidamada iyo taageero joogta ah sida soomaaliya looga siin lahaa inay cagaheeda isku taagto ciidan qaran yeelato waxyaabihii shirka london kasoo baxay ee bilaha laga soo shaqaynayay iyo waxyaabihii dalalkii aan utagna aan kala hadalna taasaa ugu weyneyd dalkan sacuudiga laftiisa oo ah meesha ugu horreysa madaxweynaha soo booqday waxyaabihii aan kala hadalna taasaa kamid ahayd taaban baan sii xoojinaynaa taaban baan doonaynaa in dalalkii aan maanta la kulanay iyo kuwa aan la kulmi doonaba waxa ugu horreysan kala hadlayna waxay tahay sidii hay-adaheena amnigana loo xoojin lahaa nabad waartana soomaaliya looga dhalin lahaa taana waxay ku iman kartaa inaan taageero hagar la-aaneed ka helno saaxiibadeena caalamiga dabcan wararka naga soo gaadhaya waxyaabaha iminka ilaa haatan la sameeyey in goob arrimaha la dagaalanka argagixisada laga dhagax dhigay amaba la bilaabay shirkaasi kadib madaxweynaha soomaaliya laftarkiisa waxaa nagu maqaalaa inuu ka qayb galay goobta ayadaa faahfaahin maxaad naga siin kartaa cabdixakiino way jirtaa waxaa jirta xarun xarun caalami ah oo lagula tacaalayo ama lagula dagaalamayo afkaaraha xag jirka ah ayay dowladda sacuudiga furtay boqor salmaan iyo iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iyo madaxdii kale oo madaxweynahana uu kamid yahaana wax wax wax ka furay oo goobjoog ka ahaa marka madaxweynuhu xafladaasu ka qayb galay munaasabada furitaankeeda
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed oo u waramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
soomaali badan oo ku nool dalkan maraykanka islamarkaana noqday maraykan ayaa ku hamiyeyay inay meelo sare ka galaan hoggaanka dalka ee heer gobol iyo weliba heer federaal soomaalida oo siyaasadda iyo adeegyada bulshada qaybo kala duwan kaga jira dalkan ayaa waxaa sannadihii dhowaa soo badanayay soomaalida u tartamaysa xilalka kala duwan ee ku xidhan codadka dadka amaba xilalka la ysku doorto haddaba waryahayaga falastiin axmed iimaan oo haatanba istuudiya igu helisa ayaa arrintaasi warbixinta nooga diyaarisay
gobolka minesoora oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ayaa ka mid a meelaha ay ka sharaxan yihiin oo ay ka tartamayaan soomaali dhowr ah haddaba maxay soomaalida uga dhigan tahay musharaxnimada iyo weliba qabashada xilalka kala duwan ee heer degmo gobol iyo weliba heer federaal ee soomaalida kale waxaan su-aashaasi weydiiyey faysal derri oo laftiisa dhinaca siyaasadda ku lug leh arrimaha maraykankana si dhow ula socda
runtii aada iyo aad bay u wanaagsan tahay soomaalidu inay ka qeyb qaataan siyaasadda dalkan maraykanka ah oo oo sidaad la socoto dadkeenu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddii dalka soomaaliya ka jirtay marka waxay macno u sameynayaan soomaalida tan koowaad waxa weeye waxay noqonayaan dad fahansan qaabka waddankani u shaqeeyo inkana qeyb qaata bulshadii ay ku dhex noolaayeen oo halkii ay iyagu sugi lahaayeen in sharciyo loo dejiyo in ay iyagu qeyb ka noqdaan dadkii sharciyada dejinayay inay qeyb ka noqdaan dadkii hagayay ama ama tusaale u noqon karayay dadka ay u yimaadeen iyo wadamada ay ku nool yihiin waxay kaloo caawin kartaa ilmaha halkan ku dhasha inuu arko qof isagii u eeg inuu noqon karo xildhibaan gobolkii laga soo doorto inuu noqon karo qof ku jira guddigii magaalada maamulayay inuu noqon karo qof maamulo waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sida school boardska oo kale ee waddankan ka dhisan marka waxay u noqonaysaa taa lafteedu inay ilmihii halkan ku dhashay dhiiri geliso su-aashaasi mid la mida waxa aan weydiiyey cismaan cali oo la taliyo u ah senatarka gobolka minnesora al franken
falastiin waxay macno horta fiican bay horta soomaalida u tahay taariikh ahaan soomaalida hadda intay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda gobolka minnesota ama maraykan oo maraykan oo dhanba waa taariikh hadda aada u kooban waaye hadda dii la xisaab shan sano adiga la xisaab toddoba sano meelahaas waaye marka intaas hadda waa horumar ay community gaartay oo aada iyo aada muhiim u ah waxayna tusaysaa quwadda ay ku leedahay soomaalidu meelaha ay joogaan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan ay u fahmi karaan waddankooda cusub inkastoo ay micno weyn ugu fadhido soomaalida inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta gobolka ay ku nool yihiin iyo guud ahaan dalka islamarkaana ay qayb ka yeeshaan go-aanada muhimka u ah bulshada cabduqaadir xasan eke oo ah wiil dhallinyaro ah oo isaga laftiisa u tartamaya guddiga maamulka jardiinooyinka ama goobaha nasashada ayaa ka waramaya waxa uu isleeyahay soomaalida waa ay ka faa'iidayaan haddii ay isaga uu ka mid noqdo guddigaasi maamulaya goobaha lagu nasto ee jardiinooyinka
waxay faa'iida ugu leedahay soomaalida marka horete markay u baahdaan inay meesha kasoo dan ooga soo gasho inay heli karaan ruux adeegyada u fududeeyo sida meelaha lagu tukaday ciidiyaasha camal meelaha baarika lagu tukaday waxaas kale meesha u ordaayo waxaas camala ka caawini karaa soomaalida iyo ayagoo ark heli karaan ruux ku hadlayo luuqadooda afka soomaaliga maadaama ay dad badan oo soomaaliya ay ku nool yihiin dalkan maraykanka gaar ahaana gobolada la sheegay inay aadka ugu xoogan yihiin oo ah meelaha ay ka soo baxaan soomaalida u tartamo xilalka kala duwan ayaa dad badani isweydiiyaan muhiimadda taageero ay soomaalida kale siiyaan qof ka mid ah bulsho ahaan oo u tartamaya xil deegaan ama mid ka sii sarreeya waa kan faysal darri oo ka warramaya muhiimadda taageero ay bulshadu siiso hadba qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya runtii soomaalida waddankan degan walaal saad u ogtahay waa dad aada u yar weeye dad badan maaha dadka qaar ba waxay minnesota ugu badan maraykanka oo siddeetan kun baa ku nool boqol iyo konton kun baa ku nool intay doontaba haatee marka loo eego shan milyan oo qof waa in dad aada u yar weeye marka waxay u baahan yihiin soomaalidu markay xataa tartamayaan inay ku tartamaan tartan nadiifa oo cilmiyeysan oo ku dhisan fikir oo aan ku dhisnayn in hebel nacayb iyo hebel soo jiido inay ogaadaan qofka ku habboon meesha ay u tartamayaan inay u daayaan in haddii ay tartamayaanna ay ku tartamaan tartan nadiifa oo ku dhisan fikir ee aan ku dhisnayn in lais aflagaadeeyo ama in wax laisla yeelo waayo hadduu qofka tartamaya ujeedadiisu ay tahay dadkiisa inuu wax u qabto waa inuu ogaadaa wax kasta inay kala weyn tahay waxa loo yaqaan common interest danta guud ee bulshada soomaalida ka dhexaysa inta badan waxaa jira cabashooyin ka yimaada dadka soomaalida ah marka ay doortaan ama taageeraan qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya taasoo ku aadan in aanan waxba loo qaban ama wixii ay filayeen ay ku hungoobeen haddaba maxay tahay waxyaabaha laga filayo qofka xilka doonaya ee ay dadkuna ku hungoobaan marka ay lunto filashadooda
horta way jirtaa laakiin siyaasad ahaan haddii hadda la siyaasadda maraykanka say u dhisan tahay qof ma jiro dhahayo community gaar ah baa markaasaa la ii doorta wax u qaban karaa maxaa yeele waxaa isku xiran arrimaha sharciga la baasinayo dadkaa la shaqaynaysid iyo haddii shaksi ahaan meel lagaa doorto dadka meesha aad mateshid dadka kale meelahay matelaan waa waxa wax qaybsi waaye marka waa usoo qayb qaadaysaa laakiin waxa ugu muhiimsanoo soomaalida horta ay u qabanaysa waxaa waaye inay lee inay leeyihiin qof matala oo fahmi kara taas horta waa midda ugu muhiimsan oo oo ay ka faa'iidi karaan laakiin inta kale waxay ku xiran tahay qofka meeshu joogo iyo mar markaas siyaasadda socota tiro badan oo soomaaliya ayaa ku jira ama haddaba ku howlan arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana la filayaa in sannadaha soo socda ay u soo istaagaan xilal kala duwan oo heer xaafadeed magaalo gobol iyo heer federaalba ah soomaali badan waxaana muuqata baraarug bulsho oo ku aadan xaqa ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyana la doorto
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsantay dhegeystayaal oo idinla socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan ee korarhka tirada dadka soomaalida ee ku dhaqan waddanka maraykanka ee u tartamaya masabyada amaba jagooyinka kala duwan ee heer federaal iyo weliba heer gobol iyo weliba muhiimadda ay leedahay iyo sida ay dhexdooda isku garabsadaan waxaanad dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddaydii subaxnimo idinka imanaysa v o a washington
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan agaasimaha xafiiska hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ee afrika ayaa sheegtay in xakamayn deg deg ah oo ku aadan cudurka ebola inuu ku faafo dalka congo ay tahay tallaabo wanaagsan w h o ayaa sheegtay inay jiraan qof oo looga shakisan yahay cudurka kuwaasi oo ay ku jiraan dhimashada saddex qof tan iyo markii fiditaanka cudurkan laga soo sheegay dhulka miyiga ee dalka congo kii abriil wariyaha v o eda lisa shlin ayaa warbixinta nooga soo dirta xarunta w h o ee magaalada geneva cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo koobaya agaasimo goboleedka ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee afrika ma aanay yarayseen mushkiladaha horyaalla ee uu keenay fiditaanka cudurka ebola ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo kaasi oo u baahan in la istaajiyo mashitsu moiti waxa ay tilmaantay in cudurkani uu ku fiday dhulka miyiga oo ay adag tahay in laga howlgalo islamarkaana la gaadhsiiyo howlwadeenno iyo agabka loo baahan yahay si loo xakameeyo cudurkan dilaaga ah balse waxa ay v o a u sheegtay inay aad u dhiirigelinayso xawaaraha ay dowladda iyo kuwa caalamiga ah ee gacansaarka ay leeyihiin ay kaga falceliyeen masiibadan
laakiin anigu si wanaagsan ayaan wax u eegayaa sababtoo ah dowladda arrintan wajahaysahi si deg deg ah ayay wax u bilowday innaguna waxaannu ka mid nahay kuwa ay gacansaarka leeyihiin waxa aannu xagga qorshaha iyo farsamadaba ka helaynaa hay-adda cunnada adduunka iyo howlgalka qaramada midoobay sidaasii daraaddeed waxaannu wax ka eegaynaa dhanka wanaagsan
waa markii siddeedaad ee uu koongo ka dilaaca cudurkan ebola tan iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii fayraskan dilaaga ah ayaa markii ugu horraysay laga helay gobolka baasuloli oo ah kayn ku taalla waqooyi bari kongo una dhow xadka ay la wadaagaan jamhuuriyadda afrikada dhexe moyti ayaa sheegaysa in meeshan xidhiidh xumadeedu ay faa'iido iyo faa'iido daraba leedahay
waxa ay arrintu tahay dabcani halkani waa goob aynan ka filaynin in si deg deg ah uu ugu fido meelaha kale cudurka isku socodka dadka awgeed sidii ka dhacday galbeedka afrika sidoo kalena waxaannu si dhow isha ugu haynaa jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaasi oo aannu ka warqabno in ay ka jirto ammaan darro waxaa jira isku socod dadweyne halkaasi
moyti ayaa leh way adag tahay in laga howlgalo lagana fuliyo baadhitaano deegaanka iyadoo aanay jirin gaadiid jidadka oo xun aawadeed waxa aanay sheegaysaa in dowladdu ay hagaajisay jid si ay diyaaradaha helikobtarta ah ugu duuliyaan khubarada iyo agabka loo baahan yahay si loola dagaalamo cudurkan dilaaga ah cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda ee jeneva liisa shlin waxaad dhegeystayaal haatan kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo aanu alaabo ku eegno qeybaha kala duwan ee ciyaaraha kala duwan ee adduunka ka dhacay kulamadii laysu arkay iyo weliba ciyaaraha qorshaysan waxaa la diyaara islamarkaana inoo hayaa waryahayaga maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waddamada ingiriiska iyo sbain ayaa horyaaladooda lasoo afmeeray habeenkii xalay ahaa hase ahaatee waddanka ingiriiska guusha koobkaasi waxaa hore ugu guulaysatay laba toddobaad ka hor kooxda chelsea oo xaqiiqsatay inay iyadu sannadkan tahay horyaalka waddanka ingiriiska hase ahaatee waddanka sbain xalay ayaa ahayd kama dambaysta kooxaha barcelona iyo real madrid kulamadii ay la kala ciyaarayeen malaga iyo aybar oo natiijada qaadista koobka horyaalka dalkaasi ay ku xidhnayd labadan kooxood ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor inta aanay ciyaar u soo garoon gelin waxa ay kala horreeyeen saddex dhibcood oo kooxda real madrid ay horyaalka ku hogaaminaysay barcelona rajada ay lahayd waxay ahayd haddii laga badiyo real madrid iyaduna ay badiso inay koobka ku guulaysan kartay marka goolasha la ysku tirsado hase ahaatee taa waxaa beenisay kooxda real madrid oo wiilka ay ku dhaartaan ee christiano ronaldo daqiiqadihii ugu horreeyey ee ciyaartaba oo kooxdiisa real madrid gool u xaqiijiyey halka barcelona dhanka kale garoonkeeda camnu stadium ay kooxda aybar gool kala hormartay wixii la isjiidaba oo labadan kooxood taageerayaashoodu ay raadayahaas kala socdaan waxay ciyaartu ku soo gabagabowday in real madrid labaiyo eber kaga badiso malaga barcelonana ay gadaal ka timaado oo ay afar iyo laba kaga badiso kooxda aybar sidaasina waxaa kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ku hanatay horyaalka dalka sbain oo iyadu habeenkii xalay ahaa u dabaaldegtay markii lasoo gabagabeeyey ciyaartii dhex maraysay real madrid iyo malaga taageerayaasha iyo weliba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay u dabaaldegayeen si farxad fara badani ay ka muuqatay waayo shantii sano ee lasoo dhaafay horyaalka dalka sbain kooxda real madrid kuma aanay guulaysanin walow horyaalka qaaradda yurub ay qaadaysay haddana koobkani barcelona iyo atletica madrid ayaa isku badbedelayey macalinka da-da yar ee waddanka faransiiska u dhashay berina ahaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee zinadiin zidan ayaa waxaad moodaa inuu tayada iyo lixaadka ay leedahay kooxda real madrid uu dib u soo celiyey waxayna ciyaartooydoodu kor u qaadeen macalinkooda iyaga oo kor u tuurtuurayay farxad darteed islamarkaasina aadba isleedahay armay macalinka dhulka kusii daayaan laakiin taasi waxay muujinaysay kalsoonida iyo jacaylka ay macalinka iyo ciyaartooydooda isku qabeen sidoo kalena waxa ay taageerayaasha iyo kooxduba ku dabaaldegeen bartamaha magaalada oo koobkii bas dhexda lagaga qoray soddon iyo saddex lagu soo dhex mariyey magaalada taasi oo loola jeeday in kooxda real madrid ay koobkan ku guulaysatay soddon iyo saddex jeer sidaasina waxay real madrid ku noqotay horyaalka waddanka sbain ee xilli ciyaareedkan waxaana weli usii dheer real madrid in bisha juun ay koobka qaaradda yurub kama dambaystiisa kula baratami doonto kooxda yuventus oo iyaduna habeenkii xalay ahaa xaqiiqsatay horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan jaleeco horyaalka dalka ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa kulamo iskumar la ciyaaray islamarkaasina kooxaha qaar ay natiijooyinku isku xirnaayeen aan idiin dulmaro bal sidii lagu kala baxay laguna soo gabagabeeyey horyaalka dalka ingiriiska arsenaal saddex yaal ayay kaga badisay everton banley westham ayaa labiiyo hal kaga badisay chelsea shan iyo hal ayay sunderland ku martay hol city toddoba iyo hal tottenham ayaa kaga badisay leicester city westbromich f c barmouth ayay hal iyo hal ku kala baxeen liverpoolna milisborow ayay saddex iyo eber kaga badisay saddexdaasi goolna waxay u xaqiijisay inay ku biirto sanadkan kooxaha ingiriiska u matali doono horyaalka qaaradda yurub oo iyada manchester city tottenham hatisba iyo chelsea ay u matali doonaan waxayna boosa kala baxday kooxda arsenal oo sanadkan iska celin doonta koobka uruba liiga loo yaqaano markii ugu horreysay muddo sagaal iyo toban sano ah manchester unitedna labiiyo eber calister bales ayay kaga badisay southampton stoke city ayay hal iyo eber ku garaacday swan sirina labiyi hal waxay kaga badisay westbromich albion watfordna shan iyo eber manchester city ayaa ku qabatay waxaa xusid mudan ciyaaryahanka harry kane ee u ciyaara kooxda tottenham hatsba labadii kulan ee ugu dambeeyey inuu toddoba gool dhaliyey taasi oo ka dhigtay sagaal iyo labaatan gool inuu sanadkan ku qaado gooldhalinta horyaalka dalka ingiriiska oo kobaha dahabka ah faraha loo geliyo dhegeystayaal inta ayaan kusoo koobayaa xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaaga maxamuud mascad aad buu mahadsanya dhegeystayaal oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha waxaan filayaa inaad kulamadaasi iyo weliba wixii lagu kala baxay natiijooyinka iyo kuwa soo socda baad si wacan ugu wada bogateen waxaanad ku dhegeysaneysaan idaacadda iyada subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaynu dhegeystayaal gabagabada idaacaddeena kusii soconnaa bal falastiin axmed iimaan aan ka codsada qodob ka mid a wararka adduunka kuwii ugu waaweynaa mahadsaned shirwac golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa qorsheynaya in ay yeeshaan maalinta talaadada ah kulan deg dega oo ay kaga falcelinayaan gantaalihii balistiga ee ridada sare ee ugu dambeeyey ee ay tijaabisay kuuriyada waqooyi howlgalka dalka uruguay ee qaramada midoobe ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen maraykanka kuuriyada koofureed iyo jabaan aad baad mahadsan tahay falastiin haatanna aynu jalleecanoo dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba codadkii dabacsanaa ee aan idhaahdo codkii dabacsanaa ee fanaanada saar axmed jaamac waa heestii ma naxo jacayl dhegeysa aboon
joogo meel dhow maara looma waayo codka macaanee sahre axmed jaamac iyo heestii manaxo jacayl idaacaddeenna aroornimo ayay gabagabo u ahayd waa ismaaciil waa raallahada dhegeystayaal waa shirwacii falastiin oo idinle nabadgeliyo
mutada badan